halkani waa washington lantaafka soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo famiyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo caalamka o dhan oad nagala socotaan bogeyga internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax talaado ah bisha maajna waa shan sanadka labakunsagaalitobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jiro halkaan idinkaga soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan
luqadda mandarinka waa luqadaha runtii u waaweyn dunida ayay ka mid tahay marka wuxuu noqday af muhiim ah maadaama dunida oo la diingaraynayso shiineesku in la barto ay noqotay asaasi
kaasi wuxuu ahaa brofesor maxamed xaaji mukhtaar oo ka hadlaya barashada afka shiinaha ee mandariinka loo yaqaano kaas oo ku soo badanaya dugsiyada iyo waxbarashada qaaradda afrika
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan baarlamaanka gobolka minnesota oo ka doodaya meelmarinta sharci ku saabsan sidii xirfadda turjumaannimada loogu yeeli lahaa shahaadooyin qodobadaasi iyo kuwo kale ay ka mid yihiin dil ka dhacay gobolka minnesota horraantii toddobaadkan ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
boqolaal ka tirsan maleeshiyada kooxda is iyo xubnaha qoyskooda qoysaskooda ayaa ka cararay deegaanka ku yaala waqooyiga bari ee syriya ee baguus iyagoo ka faa'iidaysanaya hakinta dagaalka ee ay la gashay ciidamada maraykanka uu taageero ee ku hareeraysnaa mas-uuliyiin ka tirsan ciidamada dimuqraadiga ee suuriya oo ah maleeshiyaadka kurdishka iyo kormeerayaasha xuquuqda aadanaha ayaa xaqiijiyey bixitaankooda gelinkii dambe ee isniinta inkastoo tirada maleeshiyada iyo dadka rayidka ah ay kala duwanaayeen kooxda xuquuqda aadanaha ay la socotaa dagaalka ka socda dalka syriya ay xarunteedu tahay dalka britain ayaa sheegtay in ku dhowaad boqol iyo konton maleeshiyada is ah ay isku dhiibeen ciidamada s d f kuwaas oo qayb ka ah koox ka kooban afar boqol oo qof oo ka tegay goobihii ay ku jireen afhayeen u hadlay s d f oo lagu magacaabo mustafa baali ayaa sheegay in tirada guud ee dadka ka qaxay baguus tan iyo markii uu hakadka galay dagaalka ay gaarayaan saddex kun oo qof isagoo twitterkiisana ku qoray in kooxaha koowaad ee maleeshiyada is iyo sidoo kale dadka rayidka ah ay ka baxeen deegaankaasi xilli mugdiya
xubnaha aqalka sanadka ee labada xisbi ee siyaasadda maraykanka ayaa isniintii shalay ku gacan saydhay jawaabtii uu maamulka trump ka bixiyey dilkii wariye jamaal khashuqji oo bishii oktoobar ee sanadkii hore lagu dilay gudaha qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay dalka turkiga xubnaha sanadka ayaa maamulka trump ku eedeeyey inuu diidayo sharcigii amrayey in la baadho oo la ogaado kuwii mas-uulka ka ahaa dilkii wariyihii sacuudiga bob menendes oo dimuqraadi xubin sare ka ah guddi hoosaadka arrimaha dibadda lagana soo doorto gobolka new jersey ayaa warfidyaenada u sheegay in tallaabada maamulku ay tahay mid laga xishoodo xadgudub ah isla markaasna aan sax ahayn subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin balkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington iyadoo saraa usii kacayso tirada dadka reer uganda ayaa qaar badan oo ka mid a dadka reer uganda gaar ahaan dhallinyaradu ay ku adag tahay inay helaan shaqooyin mushaahar wanaagsan leh amar ka soo baxay dowladda uganda sanadkii hore kaasoo ahaa in luuqadda shiinaha ee mandariinka laga dhigay dugsiyada dalka ayaa laga yaabaa in ay keento in fursado shaqo ay helaan dadkaasi warbixin ay wariyaha v o eda xaliima cuthmaani ka soo dirtay magaalada luwero ayaa waxay noo soo jeedinaysaa caashe ibraahim cashucuud
dalka uganda mandarin chinese waxaa loogu yeeraa luuqadda mustaqbalka halkanna waa macadka everest college ee degmada luweero ardayda dugsiga sare waxa ay akhrinayaan sheeko ku saabsan khasaarinta nolosha shiinaha waa shirkad weyn oo ganacsi waana dal maalgashada afrika waddamo badanna waxa ay ku dhiirigelinayaan muwaadiniintooda in ay bartaan luuqadda shiinayska ee mandarinka sanadkii lasoo dhaafay wasaaradda waxbarashada ee dalka yuganda ayaa magacowday shan iyo soddon degmo oo dalka oo dhan ah halkaas oo luuqadda shiinaha lagu barayo ardayda go'aanka ayaa waxaa keenay xiriirka ka dhexeeya waddamada yuganda iyo shiinaha sida ay sheegayso grace baguma oo ah agaasimaha xarunta horumarinta manhajka waxaa jira dhaqdhaqaaqyo badan oo dhaqaale horumarinta kaabayaasha caafimaadka iyo kuwo kaloo badan oo uu shiinuhu ka shaqeeyo gudaha dalka yuganda dad badan oo ka mida dadkeenna yuganda ayaa la ganacsada shiinaha sidaasi daraaddeed dowladda shiinaha waxa ay noqotay waddan aan u baahannahay inaan ogaanno oo aan dhex galno habka keliya ee aan u samayn karnaana waa sidan oo kale xagga luuqadaha kenane charles waa mid ka mid a ardayda luuqadda shiineeska ee mandarin ku barata dugsiga everest waxa uu u malaynayaa in luuqaddu ay u furi doonto fursado shaqo
waxaan xiisaynayaa inaan barto luuqadda shiinaha sababtoo ah waxay iga caawin kartaa inaan u shaqeeyo shirkadaha shiinaha haddii aan leeyahay saaxiib yaqaana afka shiinaha waxa uu i heli karaa shaqo iyo inuu igu marti qaado inaan turjumaan u noqdo munaasabadaha sanad guurada shiinaha afartii sano ee lasoo dhaafay macadka konfusion ee jaamacadda makerere ayaa ardayda barayay luuqadda shiinaha ardayda hadda waxaa loo xil saaray dugsiyada kala duwan ee dalka si ay u dhigaan luuqadda shiineeska ee mandarin namisi moses abolo ayaa sheegaya inuu ahaa arday sabool ah oo dhigtay iskuulkiisa caadiga ah waxaana uu ka walwalsanaa inuu helo shaqo laakiin waxa uu sheegay in isaga ahaan inuu barto luuqadda shiinaha inay u fududayd oo markii uu qalinjibiyeyba isla markiiba la weydiistay inuu dhigo oo baro ardayda dhigata dugsiga laweeru fasal tijaabo ah sida laga soo xigtay namisi waxaa jira fursado ballaaran oo loogu talagalay dadka dadka bari kara luuqadda shiinaha inkastoo uu xusay in inta badan ay dowladda shiinaha bixiso mushaarka haddana macallinka looga fadhiyo in waxbaristiisu ay noqoto mid xirfadaysan oo heerkeedu sarreeyo booqashada saraakiisha dalka shiinaha ayaa sannadihii lasoo dhaafay waxa ay xoojisay waxa ay ugu yeerayaan hannaanka iskaashiga afrika iyo shiinaha shiinaha ayaa maalgeliyey mashaariic badan oo kaabayaal ah gudaha dalka yuganda oo ay ku jirto mashruuca korontada ee lixda boqol ee megawaad ee degaanka karuma ee uu qiimihiisu yahay ku dhowaad laba bilyan oo dollar iyo sidoo kale waddo weyn oo u dhexaysa kambaala iyo entebe kaas oo ku kacay lacag gaaraysa saddex boqol iyo konton milyan oo dollar
aad bay umaadsantah caashe ibraahim caas sacuud oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o e da xaliima cuhmaani ay ka soo dirtay dalkaasi uganda
haddaba ka sokow saameynta iyo galaangalka xooggan ee dowladda shiinaha ku leedahay afrika waxay ka dhigan tahay in luuqadda mandarin ee shiinaha lagu barto iskuullada afrika su-aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey brofesor maxamed xaaji mukhtaar oo bara ka ah jaamacadda savana ee gobolka georgia waxa waaye casho yani luqadda mandarinka waa luqadaha runtii ugu waaweyn dunida ayay ka mid tahay yani luqadaha oo markii laga hadlayo united nations security councilka oo kale wax lagu tarjumo ayay ka mid tahay waa runtii luqada aada iyo aada dunida caan uga ah waayo waxaaba ku hadlaa shineeska keligiisaba one point seven billion baa laga hadlaya iyo inta kale oo la wadaagto westland dowladaha dariskiisi iyo ay ku wada hadlaan afkaas afkaas mandarinka marka shiina ama dowladda shiina haddaan eegno waxa waaye waa xoog cusub oo kusoo kordhay dunida maanta waan ka wada warqabnaa ilaa dowladdii la oran jiray midooda soviet ilaa markay burburtay dunida waxaa kusoo haray keliya hal awood ama hal xoog oo ah xoogga maraykanka waagii hore waxaa jiri jiray laba xoog kan midooda soviet iyo kan maraykanka marka bipolar bay hadda laakiin waxaa soo haray waayadan dambe maraykanka keliya ayaa soo haray hase ahaatee waxaa taxaddi hadda ku sameynaya ama challenge ku sameynaya xoogga shiineeska oo run ahaantii la qiyaasayo hata mar dhow inuu dhaafi karayo xoogga dowladda maraykanka yani laga haddii laga eego dhaqaale haddii laga eego maaragtay culture haddii laga eego military dhan kastaba maaragtay marka maadaama yani sidaan ka wada warokabno waayadii ay masalan midooda sovieti iyo ay jiri jireen iyo maraykanka afafkooda waxay ahaan jireen afafka dunida laga tixgeliyo maadaama iyagu ay yihiin labadii awoodood oo dunida oo dhan maaragtay barxaaya marka qolaha qolooyinka la jira sovietka waa in afka ruushka ay bartaan qolooyinka la jira maraykanka afka ingiriiska waa inay bartaan maanta tii oo kale ayaa hadda soo baxday oo ah chinesku maadaama awoodda uu yeeshay afkiisii wuxuu noqday af la tixgelinayo oo duniyao dhan maarata inay barato maadaama xiriiryada dhaqaale siyaasa iyo wax waliba iyo military lala yeelanayo china afka mandarinka marka wuxuu noqday af muhiim ah maadaama dunida oo la diilgaraynayso shiineesku ha ha ahaato dhaqaale ama siyaasa ama military ay u baahnaanayaan afkoodii afkii mandarinka wuxuu noqday af aada iyo aada muhiim u ah oo in la barto ay noqotay asaasi waxaad ka warantaa dalka uganda oo kale manhajkiisibaaba la yidhi ha lagu daro marka maxay tahay ana ka dhigan tahay khasab waay way imaanaysaa hala yaabin uganda keliya hala yaabin yani dalalka oo xiriirka sida toosta ah ama xiriirka wanaagsan la leh yani masalan tanzania oo kale ayaa kasii horeysay waxaa kenya ayaa ku xigto xataa maanta maarata xiriir aada iyo aada u adag la leh galbeedka africa dawlado fara badan maarata oo shiineysku maaragtay xiriir la leh marka afka mandarinku runtii meelo badan ba ayaa maaragtay lagu bartaa waana wax maaragtay ay u baahdeen baahidoodii baa gashay yani dadkan ka qalan jibinaya jaamacadaha ama kuliyadaha kaanka ama meelaha kale yani hadhowdii waxay noqonayaan dadkii runtii ka heli lahay shaqo wanaagsan ama dadkii ka noqon lahay sufaro marka diblomaasiyiinta maaragtay ama dadkii la sameyn lahay xiriiryo dhaqaale negotiation la sameyn lahay bay noqonayaan marka waa loo baahnaanaya afkaasi maaragtay in la barto waana wax taariikhiya qoray dunida usoo maray waayo waxaa jira erey oo oo dunida waayadan dambe ay isticmaasho oo markii afrika markay gobonnimo soo gaadhay lixdameeyadii unbay kasoo bilaabmaysa wixii ka horreeyey waa tii la gumaysanayey waan ka wada warqabna maxaa ka dhigay masalan maanta senegaal afkeeda rasmiga ah af faransiis maxaa jabuuti ka dhigay afkeeda rasmiga ah faransiis iyagoo afaf kale ay leeyihin masalan jabuuti oo kale af soomaali baa jira carabi baa jira af waxaa jira ii sheeg qolonkan la yidhaahdo danaakish dankeli baa jira wax kale ma waxa weye waa waxyaabihii gumaystayaashii ay ka tageen imperialism ayaa la yidhahdaa waa waa nooc cusub waa waa isticmaal nooc kale ah nooc oo oo weji kale leh waanu kaa tagnay physically kulama joogno hase dhaqankaagii maxaan idhahdaa diintaadii ayaan farta kula jirnaa nagama maarantid waad noo baahan tahay marka marka waxay leeyihiin waxay leeyihiin luuqadan mandarinka waxaa hadda loo arkaa inay tahay luuqadda mustaqbalka oo ay leeyihiin fursadaha shaqo ee lagu heli doono ayaa badan marka in in dadka afrika hadda ay luuqadda mandarinka ee dalka shiinaha looga hadlo ama shiinaha uu leeyahay inay bartaan maxaa fursado ay siin kartaan fursado badan bay siin karaysaa waayo maadaama dawladani ay dhaqaale dhaqaale xiriir military iyo xiriiryo far cilmiyeed bay leeyihiin marka haddii afkii mandarinkii aan la aqoonin sidee baa loo wada xiriiraya yani maxaa maxaan uga baahanay maanta masalan haddaan afrikaan ahay inaan barto af spanish ama inaan barto af ingiriis uma baahani waayo dawladda ingiriiska ama spanishka ama faransiisku wax weyn oo maanta aan xiriiryo aan la leeyahay iska yar awoodan cusub oo shiineeska ah oo runtii maanta oo taxadi ku samaynayso maraykankii baa jaamacadihiisi iyo dugsiyadiisi sare iyo dugsiyadiisi xataa kuwa mataqaanaa oo oo private ka ah ayaa lagu bartaa afka mandarinka jaamacadaha maraykanka runtii qaylada ka taagan ma malayn karaysid waayo waad ka warqabtaa yani jaamacadaha maraykanka waxaa jira subject laba course inuu qaato ardaygu oo major kasta hala waxaa lagu khasbaya ardayga inuu qaato laba courso six hours saacadood oo oo foreign language waa kugu khasab marka mandarinkii hadda wuxuu noqday luqadihii lagu qaadanayay jaamacadaha maraykankii buu noqday marka jaamacadaha qaarkood waxay keeneen institute la yidhahdo confucius institute confucius institutekaasi scholarshipyo ayuu bixiyaa macalimiin buu keenaa fanaaniin buu keenaa waxaasoo dhan buu keenaya intaasoo dhan baa ilaash lacag la-aan ka waran marka haddii aad afartii kale aad ku bixinaysay lacag kanina og yahay lacag la-aan ardaygii marka wuxuu doorbidayaa inaan qaato marka middan mandarinka ma lacag la-aan ba iyadu jaamacadaha qaarkood yani confucius institute aduu jaamacadda uu ka furan yahay macalinka xataa dhigaaya ayaa ay macalin free ah oo helaya mishaarkii eh, dowladda shiineeska bixinaysa adigoo maraykan jooga ka waran maxaad ka Marka- sheegaya afrika iyo wax kale
kaasi waxa uu ahaa brofesor maxamed xaaji mukhtaar oo bara ka ah jaamacadda savana ee gobolka georgia oo goor dhoweyd khadka taleefanka iigu warramayay halkaad kala socoteenna oo laanta afka soomaaliga ee v o a
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba bilowgii toddobaadkan waxaa magaalada minneapolis isku xabadayay dhalinyaro soomaaliya iyadoo la sheegay in ugu yaraan mid ka mid a dhalinyaradaasi u dhintay mid kalena uu dhaawac daran qabo toogashadan oo dhowr goobood ka kala dhacday ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay afar kale haddaba dilalkan soo noqnoqonaya iyo waxaa xal loogu laayahay ayaa waxaan ka waraystay cabdiraxmaan mukhtaar oo muddo dheer dhallinyarada la shaqaynayey haatanna wada barnaamij lagu magacaabo daryeel oo si isxil qaana ula shaqeeya dhallinyarada duruufaha gaarkii ay haystaan waraysigiina sidan ayuu dhacay Eh, maxamedo waa mahadsantaha walaalow En, waa wax run ahaantii aada iyo aada looga naxo En, allah ha u naxariisto wiil toddobiyi toban sano jira ayaa maalintii habeenkii jimcaha ahayd dhalinyaradii isxabadaysay En, ku dhintay afar kalena way ku dhaawacmeen adigoo afar meelood oo magaalada en, labada magaalo ee mataanaha ka mid ah ayay dhalinyarada soomaaliyeed isku xabadeeyeen waana wax soo noqnoqday waana wax aada iyo aada looga damqado qof kastoo damiir lena uu ka damqado marka allah ha u naxariisto kollay dhaawacu saan kuu sheegay waa afar mid baa aada dhaawac u ah oo maaragtay allaha caafiye En, isagoo laga yaaba inuu ka kici waayo dhaawacaas laakiin midna shalaa lasoo aasay allah ha u naxariisto wiil toddobiyi toban sano jira waan gartay Eh, sidaan ognahay magaalada minneapolis boolis eh, soomaaliya qortay ilaa dhowr baa jira hadda gobolka minnesota eh, golaha sharci dejinta ama baarlamaanka xubno soomaaliya ku biiray arrimahaasi inteebay qeyb ka qaadan karaan in eh, la sameeyo sharciyo magaranaysa xalinaya dhibaatooyinkan eh, dhallinyaradu ay isku dilayaan joogista dadkaa soomaalidii kaalin ma ka geysa- ma ka geysan kartaa in arrimahani ay hoos u dhacaan wallaahi ho- kaalin aad iyo aada u weyn ayay ka geysan kartaa horena way uga geysatay sababtoo dhalinyaro badan oo soomaaliya waxaa jira ciidanka booliiska ku jiray gaar ahaan dhalinyarada soomaalida ahayd ee lagu bilaabay markii ugu horreysay booliiska ahaa dad waxay ahaayeen fahansan sababta ay booliiska u noqdeenna ahayd inay bulshadooda wax taraan xaafadiina kusoo koray gaar ahaan xaafadda soomaalidu ay degan tahay hadda wiilku ku dhintay xaafadda sider la yidhaahdo wax badanna ayay ka bedeleen xaggii amnigii maadaama ay dhalinyarada yaqaaneen maadaama ay yaqaaneen qaabka dembiyada u galaan marka arrintan dhalinyarada soomaalida booliiska ee iyo dadka soomaalida ee la doortay wax badan ayay horta bedeli kartaa laakiin qolyaha anigu aan hadda aan isleeyahay waxay wax fiican ay ka ba- ka qaban karaan ama waxada waxa baahida loo qaba ay qaban karaan waxa waye dadka la doortay ee siyaasadda ku jira ee go- xildhibaanada loo doortay gobolka minnesota iyo magaalada minneapolis guud ahaan haddii ay iskaashadaan magaalada Min- minneapolis la yidhaahdo ama labada magaalo ee mataanaha ama gobolka minnesota soomaalidu waxay degan tahay dhowr iyo labaatan sano hadda sidii loo soo qaxayba qoysaska ugu horreeya ee soomaali ah ee magaalo kale kasoo guura ee si rasmiya magaalada usoo dega sagaashan iyo saddexdii sagaashan iyo afartii ayay soo degeen ilaa hadda ma lihiin hal xarun oo bulshada soomaalida gaar u ah ilaa hadda ma lihiin hal xarun oo dhalinyarada gaar u ah arrimahooda iyo dhibkooda iyo baahida qoysaska iyo waalidiinta soomaaliyeed wax looga qaban karo ma laha marka dhalinyarada soomaalida la doortay ee raggii dumarkaba leh ee haddii ay helaan bulsho soomaaliyeed oo garab taagan oo dhammaantood hal meel kasoo wada jeeda En, fahamsanna baahida ay u qabaan iyo siday u garab istaagi lahaayeen dhalinyaradana daruufuhu haystaan wax badan ayaa la qaban karaa marka ma aha in booliis keliya xaafadii la keeno waa inay dadku ogaadaan ma aha booliis xaafadda la keeno oo lasoo badiyey daraad keligeed wax ma qaban karto dhalinyaradu waxay u baahan yihiin fursado iyo barnaamijyo lagu mashquuliyo dad dhalinyarada fahmi kara oo la shaqeyn kara oo dareemi kara waxa ay tabanayaan dad iyaga dhexdhexaadin kara oo marka ay arrimaha noocan oo kale ah maaragtay ama gof uu soo kala dhex galo dad dhexda u xiran kara oo u dulqaadan kara ayaa loo baahan yahay marka haddaan su-aashaada ka jawaabo haa waxa weye wax way ka qaban karaan laakiin waxaa la rabaa inay bulshada soomaaliyeed marka hore dadweynaha inay ka timaado waxaa la raba in wax laga qabto
kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan mukhtaar oo ururada urur dhalinyarada u adeega la shaqeeya haatanna wada barnaamij lagu magacaabo daryeel oo si gaara ula shaqeeya dhalinyarada ay dhibaatadu ku haysato gobolka minnesota khadka telefoonka ee magaalada minneabolis ayuu goordhoweydii ku warrameeyey
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay baarlamaanka gobolka minnesota ayaa ka doodaya meelmarinta sharci ku saabsan sidii xirfadda turjumaannimada loogu yeeli lahaa shahaadooyin qofkii doonaya inuu wax turjumaa ay imtixaanaadkeeda uu kasoo gudbo qodobkan oo muddo aada u dheeryaalay baarlamaanka minnesota ayaa hadda gabagaba ku dhow maxamuud mascade ayaa inoo haya
maxamuudow sharcigan in muddo aba uu soo noqnoqonayey dhowrkiisa shan ama sane ugu dambeysay golaha sharci dejinta ee gobolka minnesota uu kusoo noqnoqonayay sharcigan waxaadna moodaa sanadkan in uu carcaro horla ku socdo isagoo u muuqda in laga yaabo sanadkan in la saxeixo uu dhaqan galo sharcigani maxamuudow waa sharci wax ka bedelaya qaabka turjumaanka turjumaannimada caafimaadka ee gobolkan oo markii hore aan lahayn shuruuc badan iyo maarata waxyaalo badan oo ku xiran qofku inuu turjumaan noqdo ayaad waxaad moodaa in dib u habeyn lagu sameynayo nidaamkani waa mid gaar u ah hadda caafimaadka kan maxkamadahoo kale horey baa loo sharciyey waxyaabaha marka la bedelayo ama shuruudaha cusub ee sharcigan ku gadaaman ee la doonayo qofka wax turjumayaha inuu sameeyo maxay
waxaa la rabaa in turjumaanada loo kala saaro dabaqado dabaqadahaas oo ay ku xidhan tahay imtixaano loo gelayo dabaqadahaas oo iyaga laftooda marka saameynaya qofka turjumaanka ah ee lacagta uu ku heli jiray shaqada turjumaannimada oo hadda dadku isku mid yihiin taas ayuu saameynayaa marka imtixaamaha lasoo loo geli doonaa sida hadda u muuqata imtixaan haddii sharcigan la hirgeliyo wuxuu sharcigani u yeerayaa in imtixaan laga qaado dadka dabaqadahan loo sameeyo qofku heerka ay gaarsan tahay aqoontiisa turjumaannimo waa garta waxaa jirta in gobolkan muddo fog hanaanka wax turjumista ama afcelinta uu ka jiray weliba dadka caafimaadka ka turjuma maxaa hadda loogu baahday sharcigan in la sameeyo la xadido sharci loo yeelo maxaa keena arrintan dhowr wax ayaa isbiirsaday kow iyadoo marar badan ay ka timaado cabasha ay ka timaado turjubaannimada oo aan xadidneyn qofka turjumi kara oo dad badan oo aan runtii ahayn inay turjumaan ay mararka qaarkood turjumaan taasna ay dacwad iyo cabasho ka timaado xagga xirfadlayaasha caafimaadka oo kale waxaa kale oo keentay turjubaanada dadka xirfadda dhabta ah ka dhigtay waxaan aysan u ahayn wax ku meel gaar ah oo laftooda u arkay xirfadoodii iyo wixii ay ku shaqaysan jireen in uusan helin tixgelintii ay heli jireen xirfadlayaasha kale sida dhakhaatiirta iyo injineerada iyo meelaha kale inagoo og macnaha afcelinta ama turjumaannimadu inay tahay xirfad runtii adag oo maaragtay qofkii dhakhtarkii oo hadlaya aad lagaga bahanya inaad markiiba aadna turjunto waa gartay dad badan oo soomaaliya ayaa ku shaqaysta xirfadan oo weliba marka laga hadlayo caafimaadka dumar soomaali fara badan u badan marka saameyn intee la eg bay arrintani ku yeelanaysaa dadka soomaaliyeed ma u wanaagsan tahay oo maadaama aad tiri lacagtii baa la kordhinayaa oo dadka lacagta la kordhinaya kafaaidsana faa'iideysanayay noqonayaan mise dhinaca kale in imtixaanaadka dhibaato kasoo gaartaa laga yaabaahoo dhibaatay halkaa ka timaado ay ku shaqo waayaan sidey u saameynaysaa soomaalida
waxaad moodaa dad badan oo turjumo oo ka shaqeeya arrinta turjumaanka inay kasoo horjeedaan sharcigan marka sida ay u badan tahay u muuqato sharciga markaan akhriyey waxaa laga yaabaa muddada dhow ama muddada gaaban in ay saameyn ku yeelato dad badan oo soomaaliyeed oo ku shaqaysan jiray xirfadan oo ay ku adkaato imtixaamadaas inay durbe ka gudbaan laakiin waktiga dheer iyo maaragta mustaqbalka yaro fog waxaa laga yaabaa in macnaha dee xirfadii la nidaamiyo oo dadka ka shaqeeya hadda kadib ay u noqotay xirfad nidaamsan oo oo kor loo qaaday qualitygeeda dadka loo turjumaya laftoodana ay u fiican tahay in dad xirfadooda laga soo shaqeeyey oo imtixaamo lasoo mariyey ay u turjumaan ugu dambeyntii maadaama e, golaha hoose ee aqalka gobolka minnesota uu soo- kasoo gudbay xeerkani haddana uu taagan yahay e, golaha sare e, dabcan sida cadarabka ku dhufatana dadka qaar ay jiraan in ay dhaliilsan yihiin o ay kasoo horjeedaan fursad intee laeg buu haystaa xeerkani inuu ka gudbo uu dhaqan galo sharci noqdo e, laysku raaco oo loo codayo Eh, horta weli sharci ma noqonin oo weli eh, waa waa laga shaqeynayaa waxaan loo qaban doonaa kulamo ayaa loo qaban doonaa waxaa suurtagal ah in weli isbedelo lagu sii sameeyo laakiin siday u muuqato waxaad moodaa in uu dardar fiican ku socdo Eh, waxaa keenay xisbiga dimuqraadiga keenay sharcigan Eh, haddana haddii uuna sanadka caqabadi kaga imaanin welina uma muuqato eh, in xisbiga dimuqraadiga oo sanadka golaha sanadka ku badan inay aada uga soo horjeedaan uma muuqato Eh, sidaas daraaddeed waxay u badan tahay inuu horay u gudbo haddii uu horay u gudbana eh, dabcan sharci ayuu noqonayaa maadaama oo goborneerka gobolka uu yahay eh, shaksi dimuqraadi ah oo xisbigiisu sharciga keenan inta badan aan ka hor imaaneyn
kaasi wuxuu ahaa garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota waxa uu warramay waryahayga magaaladaasi gobolkaasi minnesota maxamuud mascade
haatanna dhinacii heesaha dhegeystayaashaan ugu talagalnay codka macaan ee fanaanada luul jaylaani cali nala dhegeysta
soo abuurtaye soo abuurtaye wuxuu soo dhaayo waa goosan kara ama soo kafee ina leysu karaabu haa gudboone ningalaakodku soo abuurtaye ningalaakodku soo abuurtaye wuxuu soo daayo waa goosan karaama soo kafee ina leysu karaabu haa gudboone galabkii gashayaan gadaanu raacaye garba iigu dhehee inaa ku gooye galabkii gashayaan gadaanu raacaye garba iigu dhehee inaa ku gooye
heestaasi fanaanada luul jeylaani ayaa u dambeysay idaacaddaydi subaxnimo inta maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo ah maxamed cabdi caashe ibraahim caashucuud iyo bashiir abi karo idinla sidaas iyo subax wanaagsan
gooryaal badanaan ku haadsanaa gooryaal badanaan ku haadsanaa oo garguurahaayo gaarkaaga imaadu soo go'e iga gaar gacankaadiyaan gale gooryaal badanaan ku haadsanaa gooryaal badanaan ku haadsanaa u korguurahaayo gaarkaaga xumaadu soo go'e iga gaar gacankaadiyaan gale galabkii gashayaan gadaalu raacaye garma iigu dhehee inaa ku gooye galabkii gashayaan gadaalu raacaye garma iigu